habeen wanaagsan kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo khamiis ah oo ay jimco soo gelayso bisha agostna waa saddex iyo labaatan sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo ah waxaa ka mid ah soomaaliya oo difaacday heshiis ay la gashay shirkad laga leeyahay dalka maraykanka haddii arrintaasaan ku guulaysano waxay keenaysaa laga saaro liiska dadka wadamada cunaqabateynta ku jira waxay keenaysaa in dadka maraykanka degan oo maraykanka ah ay u fuudaato sidii waalidkooda iyo ehelkooda ay u keensan lahayn tan labaad oo aan ujeedada u weyn oo ka lahayn waxay ahayd sidii soomaaliya dowladda maraykanka uga kaalmeyn lahayd dib u dhiskii ciidankii qalabka sida ee soomaalida waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan isbedelada ka socda gobolka ismaamulka soomaalida ee etiyoobiya xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii wargeysyada iyo warar kaleoo soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba waan idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
rag hubaysan ayaa duhurnimadii maanta laba qof oo rayid ah ku dilay deegaanka maareeyaha oo ku yaalla inta u dhexaysa degmooyinka xudur iyo ceel barde ee gobolka bakool labada qof ee la dilay ayaa kala ahaa nin oday ah oo khudaar geyn jiray magaalada xudur ninkan ayaa la dilay isaga oo saaran mootobajaaj uu ku tegi jiray xudur qofka kale ee la dilay ayaa la sheegay inuu ahaa wiil yar oo labay toban sano jir ah lama oga sababta loo dilay ninka khudaarta ka ganacsanayay iyo wiilka yar laakiin qaar ka mid ah ehelada dhibanayaasha ayaa dilkani ku eedeeyey kooxda al-shabaab magaalada xudur waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay go-doomiyeen kooxda shabaab al-shabaab ayaa hadda ka horgubay gaadiid xamuul oo badeeco kala duwan u wadeeyay dadka ku nool magaalada xudur ee gobolka bakool sidoo kale waxa ay horey u dileen ganacsato raashin geyn jirtay halkaasi
madaxii hore ee wakaaladda sirdoonka maraykanka michael hayden ayaa waxa uu ku tilmaamay go-aankii madaxweyne donald trump ruqsadda dallacsiinta sirta uu kala noqday mid ka mid a madaxdii soo martay c i e da maraykanka oo lagu magacaabo john brennan in ay tallaabadaasi ahayd mid aanan dimuqraadiyadda waafaqsaneen waxna u dhimaysa hanaanka uu maraykanku isku xukumo hayden ayaa v o e da u sheegay in brennan aanu ku xadgudbin saddex iyo tobanka qodob ee sababta u noqon kara in qofka ruqsadda lagala noqdo brennan ayaa waxa uu dhaleeceyn jiray maamulka madaxweyne donald trump isaga oo kulankii madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha ruushkana ku tilmaamay falow ee khiyaano qaran
canshuur kordhin dhinaca wax soo saarka ah oo ay isugu jawaabeen dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa maanta oo khamiis ah ka dhaqangashay labada wadan maraykanka ayaa horaantii bishan ku dhawaaqay in tacriif dhan boqolkiiba shan iyo labaatan uu saarayo qaar ka mid ah badeecada uu shiinaha usoo dhoofiyo dalkan maraykanka canshuur kordhintan ayuu maraykanka ka faa'iidi doonaa lix iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka ah waxaa ka horreysay tacriif kale oo uu maamulka madaxweyne trump sidaas oo kale uu u duldhigay wax soo saarka shiinaha bishii juulaay tacriiftaasi ayaa iyana ahayd shan iyo labaatan boqolkiiba wax soo saarka shiinaha uu usoo dhoofiyo maraykanka dowladda shiinaha ayaa labaduba uga jawaabtay iyadoona canshuur kordhin shan iyo labaatan boqolkiiba ah oo ay duldhigtay badeecadaha ee shirkadaha maraykanka ay u iibgeeyaan shiinaha bayaan ka soo baxay maanta wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa lagu cambaareeyey tacriifaha uu maraykanka saaray shiinaha wasaaradda ayaa tallaabadaasi ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah xeerarka ururka ganacsiga adduunka dhaqangalka tacriifta cusub ee ay isku rogeen labada wadan ayaa ku soo beegantay maalin kadib markii wufuud ka kala socotay shiinaha iyo maraykanka ay ku kulmeen magaaladan washington si ay u xalliyaan muranka dhinaca ganacsiga ah ee labada dal
fanaan caan ka ah dalka uganda oo noqday mudane ka tirsan baarlamaanka waddankaasi kadibna mucaarad ku noqday madaxweynaha waddanka uganda yuveri museveni ayaa wajahaya eedeymo la xiriira khiyaano qaran kadib markii ay maxkamad ku riday dembi kale oo ahaa in uu qaatay hub sharci darra dhegeysiga dacwadda loo haysto robert yanguliani ayaa waxaa dhegeystay heshiiskaasi isagu waxaana loo yaqaanaa magaciisa bobby wine waxaana ay bilaabatay dacwadiisa maanta kadib markii uu kasoo muuqday maxkamad military oo ku taala magaalada guluw ee waqooyiga uganda waxa uu ku eedeysan yahay inuu haysto hub sharci darra ah balse maxkamadda ayaa waxay laashay dacwadaasi hase yeeshee markiiba waxaa xiray ciidamo booliis ah oo ku eedeeyay khiyaano qaran xaakimka maxkamadda ayaa waxa uu amraysay in dacwadaasi la laalo xabsigana lagu sii hayo ilaa labaatanka bishan ciidamadii booliiska ee xariga u geystay fanaankaasi hore haatanna mudanaha ah waxaa la xiray mudanahaasi toddobaadkii hore asaga iyo afar xildhibaan oo kale oo lala xiriirinayo weerar la sheegay in lagu qaaday kolayo baabuura oo galbinaysa madaxweyne yuberi museveni gudaha magaalada aruu ee dhacda waqooyi galbeed dalka uganda
fiid wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxauu idinkaga imaanayay v o a washington dowladda soomaaliya ayaa dhowaan heshiis la saxiixatay shirkad laga leeyahay dalkan maraykanka oo ka mid ah kuwa u ololeeya danaha gaarka ah ee wadamada shisheeye shirkadan oo lagu magacaabo sonoran policy group ayaa dowladda soomaaliya ay siin doontaa lacag dhan boqol kun oo doolarka maraykanka ah bishiiba waxaana ay diiradda saari doonaan in soomaaliya laga saaro liiska dalalka dadkoodu aysan qaxooti ahaan ku imaan karin maraykanka haddaba heshiiskan ayaa haruun macruuf uu ka wareystay safiirka soomaaliya ee qaramada midoobey abukar daahir cusmaan heshiiska wuxuu bilowday kowdii bishii agosto heshiiska wuxuuna ka kooban yahay afar qodoba ugu waaweyn inay shirkadda naga matasho dhinaca soomaaliya ka matasho tan koowaad ay tahay in ay caadi tahay dowladaha adduunka oo dhan kuwa wanweyn iyo kuwa yaryar intaba inay dowladda maraykanka u hayr garaystaan ama ay kontract kala galaan shirkado loobi ah marka annagana qaybtaasan ka mid nahay sida maraykanka oo sacuudiga iyo imaaraadka iyo qatar iyo kenya iyo dowladaha daraska jek etoobiya dhammaan ay u leeyihiin loobi group annagana loobi group u samaysanay laakiin waxaa noogu weyneed afar qodob soomaaliya dowladda ay ku jirto lix ah waa tii lagu soo diray cunaqabateynta dhanka socdaalka marka inaan nagala shaqeeyaan sidii soomaaliya looga saari lahaa cunaqabateyntaas taasoo u fududaynayso dad badan oo soomaali oo degan dalka maraykanka siday ula midoobi lahaayeen caruurtoodii waalidkooda iyo xaasaskoodii sidaad ka warqabno dhammaanteen waxaa jiro dad badan oo qaxooti oo daadsan adduunka afartiisa dacaladood marka taas haddii arrintaas aan ku guulaysano waxay keenaysaa laga saaro liiskan dadka wadamada cunaqabateynta ku jira waxay keenaysaa in dadka maraykanka degan oo maraykanka ah ay u fuudaato sidii waalidkooda iyo iyo ehelkooda ay u keensan lahayn tan labaad oo aan ujeedada u weyn oo ka lahayn waxay ahayd sidii soomaaliya dowladda maraykanka uga kaalmeyn lahayd dib u dhiskii ciidankii qalabka sida ee soomaalida midda saddexaadna waa sidaa la socotay dowladda waxay xoog saartay aan wada shaqayn fiican ula yan lahayn bangiga adduunka iyo i m f-ta oo daymihii lagu galay magaca soomaalida na laga cafiyo si ay soomaaliya u noqoto dowlad markaa maalgashi ku samayn karto kaabayaasha dhaqaalaha waddanka qodobka afraadna muxuu yahay qodobka afraadna waa sidii caadiga inaan aan xoojino xiriirka labada waddan ka dhexeeya oo ay shirkadaas ka shaqaysa sidii labada waddan ay u yeelan lahayn xiriir diblomaasi ahoo equal ahoo isqadarin leh ayna noqoto normal sida wadamada kaleeto kale caadiga waayo su-aalaha la isweydiin kara marka waxay tahay shirkadani ma ku guuleysan kartaa howlaha adeegyada ay sheegtay inay u qabanayso dowladda soomaaliya ma ku guuleysan kartaa tan ugu weyn waa xayraadda dhinaca la saaray dadka soomaalida asalkoodu yahay ee qaxootiga ku iman lahaa wadanka ama dibudejin loo samayn lahaa ama dadkooda la midoobi lahaa maxay ka qabanayaan hawshaas ma idiin ballan qaadeen inay natiijo ka keenayaan
runtii markaan aan kula jirnay wada hadalka shirkadda waxyaabaa aad aan oga hadalna waxaa ka mid ah taa iyo qodob kaleetoo muhiim ah oo aanan hadda aanan aan markii hore aan aan meenshan garaynin oo ah qodobkan arrintan xawaaladaha arrimaha xawaaladaha waa sidaad ka warqabtay soomaalida iyo soomaalida ku nool dibadaha oo ay dhibaato ay ka haysato sidii lacagihii loo xawili lahaa waxayna ballanqaadna siiyeen shirkadan heshiiskan waxaan la galnay heshiis gaaban oo haddii ay howlahan ay ku guulaystaan aan heshiiskaas dheerayn doono laakiin hadda muddadan heshiiska la galnay waa afar bilood waxayna nagu qanciyeen markii aan la shirnay shirkado badan oo loobi ah oo ka furan dalka maraykanka waxaan istusinay oo aana ku qanacnay sida ay noola hadleen iyo ballanqaadyada ay sameeyeen waa gartay marka heshiiskani muddaduu soconaya waa imisa muddada hadda aan qoranay aan kala qoranay waa afar bilood afarta biloodna waa tijaabo inaan howlaha hadda aan kasoo hadlo afarta qodob ah ay natiijo ka keenan ugu yaraan kuwa noogu muhiimsan oo ah middan cunaqabataynta iyo midda xayiraada ay kusoo rogtay dowladda maraykanka dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada qalabka sida oo dib loo cusboonaysiiyo lana kordhiyo dib u dhiska ciidanka soomaaliyeed
hadda xilligan aan taagannahay lacagtii dowladda maraykanku ay ku kabi jirtay ciidamada soomaalida waxay joojisay novembar labada kun iyo toddobiyo tobankii dib looma bilaabin miya ilaa haatan lacagtaas ilaa hadda aniga ogaantay dib looma bilaabin laakiin dowladda soomaaliya waxay qaaday tillaabooyin ay ku xaqiijinayso concernkii ay ka qabtay dowladda maraykanka dhinaca dhaqaalaha iyo sida loo maamulo waxaanan aaminsanahay in natiijo fiican laga gaaray isbeddel fiicanna laga sameeyey dhinaca wasaaradda gaashaandhigga iyo dhammaan ciidamada qalabka sida laakiin waa arrin u baahan political solution oo aan technical ahayn dhinaca technicalkii dowladda soomaaliya wax alaala wixii looga baahnaa waa fulisay wadaas waxaana keenta sababta keentana inaan loo hayr garayno ay ahayd in arrimahaas dhinaca siyaasadana xoog laga saaro annagana ka dowlad ahaan aan dhaqaajino wixii technical ahaa howlihii technicalka ahaa su-aasha igu dambaysa qodobkan seed ku xulateen hay-addan shirkaddan ma horaa u taqaaneen mise dad baa idin baray bal wax yar broseska aad u marteen iiga sheekay adaa u saxeexay somaa dowladda soomaaliya
dowladda soomaaliya anaa u saxeexay shirkaddanna waxay ka mid ahayd shirkado ilaa lix shirkadood ah oo muddo lix bilood ka badan aan aan baaritaanna ku samaynay interviewna ka qaadnay lana shirnay in person waxa ay qaban karaan iyo cilihii la soo shaqeeyeen iyo howlihii ay qabteen marka waxay ku timid process selection ah ma aha cid gaar ah oo noo keentayna ma jirin waxay ahayd process dowladda soomaaliya u dhammayd ee wasaaradda arrimaha dibaddana ay ka ahayd maxalla horiya kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobey abuukar daahir cusmaan oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
maalintii shalay ahayd xisbiga talada haya gobolka ismaamulka soomaalida itoobiya ayaa madaxweyne cusub u doortay mustafe maxamed cumar maalinta berri ahna waxaa la filayaa in ra-iisul wasaaraha itoobiya uu la kulmo madaxda ismaamulka soomaalida itoobiya iyo hogaamiyeyaasha dhaqanka arrimahan ayaa haddaba nuur xasan nuur buqaari waxa uu ka wareystay suldaan fawzi maxamed cali oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee lagu marti qaaday shirkan ugu horreyntiina waxa uu ka hadlayaa doorashada madaxweynaha cusub ee maamulka soomaalida itoobiya waad mahadsan tahay adeer waxaa weeye madaxweynaha cusub ee la magacaabay waxaa magacaabay golahii dhexe ee xisbiga dimuqraatiga shacabka soomaaliyeed iyo guddigiisii fulinta oo wada fadhiya waxayna u magacaabeen madaxweyne ku-xigeen islamarkaana asiihayaan madaxweynaha haddii isaga sheeksiyan sidii uu ka yimid iyo annaga sidaan u aragno amba guud ahaan shacabka deegaanku ay u arkaan aad iyo aad iyo aad baan loogu farxay oo dadka guud ahaan saqiir iyo kabiirba isbedel waxay u arkaan rabitaankoodii iyo baahi dadku in badan ay u qabeen dadkooda waxbartay ee ay rabaan in bulshada ay hogaamiyaan marka waxaan u aragnaa arrin aad iyo aad iyo aad munaasib oo ah oo aanu jeclaysanay oo ana aada usoo dhaweynay dadkuna waxaa weeye aada iyo aad ay ugu farxeen dhammaan gudaha iyo dibaddaba waa garta marka odayaasha dhaqanka iyo dadka soomaalida ethoobiya ma lagala tashtay magacaabista madaxweynaha in badan baa hadda dawa- wadanku uu- dowlad la-aan uu ahaa oo waxaa weeye ninkii meesha markii laga soo kaxeeyey ninkii ca- madaxweynihii hore ee maamulka iyo gobolka haystay waxaa weeye dowladdu siyaabo fara badan bay u shaqaysaa oo waxaa weeye waxay qiimaysaa mar walba rabitaanka shacabka inay ogaato iyadoo taariikhyo fara badan ay u marayso wax ku ogaanaysaa marka mustafa dadka dad- dadkaas tirada yar ee aqoon-yahanka ah ee carabka dadku u badan yahay ee rabitaanka dadku u badan yahay ayuu xagga hore kaga jiray eh, eh, mustafa waa gartay Eh, ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa la filayaa in beri oo jimco ah uu la kulmo madaxda cusub ee ismaamulka soomaalida ethoobiya Eh, odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kale ee bulshada qeyb miyay ka yihiin eh, kulankaasi
arrinta waxaa weeye haddii aan ku faahfaahiyo waa saas sheegta weeye Eh, maamulka keliya lama shirayo wixii maamul ahaa ee jiray eh, em, eh, maamulkii hore ee cabdi ahaa ee ku sugan abdisababa odayaashii bay- go- em, noocyadiisii kala duwana eh, waasyada salaadiinta malaaqyada eh, ilaaha duu ku horan yahay dhammaantood em, bulshada noocyadeeda kala duwan Ee, dad fara badan oo laga soo qaaday ee gobolada wadanka ee, dhammaantood laga soo kaxeeyey oo oo- oo- iyo dadkii jooga cabdisababa iyagoo dad fara badan ahaa dad aada u fara badan baa isugu iman doona kulanka berita ah hadduu ilaahay yidhaahdo Ee, waxaa lagaga hadlayaa waxaa weeye wixii wadanka ka dhacay iyo dadku siday u arkaan wixii ka dhacay iyo dembiga ciddii iska lahayd in lagu cadeeyo sida aan la wada soconno waayahan waxaa ka socotay qiimeyn la qiimeynayo goobihii dhexe iyo guddigii fulinta ee xisbiga maamuladii go- guddoomiyaashii go- gobolada madaxafiiseedyadii la qiimeynayo qiimeyn baa socotay qiimeyntii baa soo dhamaatay shalay soo soo- soo dhamaatay marka qiimeyntii natiijadii ka soo baxday iyo aragtida dadka uu qabo iyo waxa kale ahaan aan usoo jeedinayno ra-iisul wasaaraha anagoo ah odayaashii iyo aqoon-yahankii iyo siyaasiyiintii annagoo u dhan wixii kale aan dowladda aan usoo jeedinayno ee ah in macnihii dadkii dhibaatadan sameeyey in macnihii sidii laga yeeli lahaa in aan fikirkanaga aanu ka soo jeedino ayaa ah kolley xagganaga waxyaabaha lagaga hadli doono haddii laa yidhaahdo marka eh, kulankaasi ma magaalada adis ababa ayuu ka dhici doonaa mise magaalada jigjiga maya kulankaasi wuxuu ka dhec doonaa magaalada aadisababuu ka dhec doonaa oo ergooyinkii gobolada iyo degmooyinku badankoodii arsaba way soo gaareen ama arsaday ku sugan yihiin dhibaatooyin ayaa ka dhacay eh, gobolka gaar ahaan dagaalo dhex maray qowmiyadaha soomaalida iyo oromada welina eh, meelaha qaar ayay ka taagan tahay marka maxaa idiin diyaarsan oo arrimahaasi la xidhiidha oo aad ra-iisul wasaaraha la hortegi doontaan arrimahaasi way cad yihiin hadda ka hor baan kulleyba anagu waxaanu ahayn odayaashii een, golaha badbaadada soomaaliyeed ee muddada faraha badan joogtay abdisaba joogtay ee shirweynihii xorriyadda ahaa ee ee dimuqraadiyadda ahaa ku qabsaday bir dhaba ayaanu ahayn een, golaheedii baanu nahay arrintaa muddo fara badan baanu ka ka hadlaynay oo waxqabadkeeda annaga iyo odayaasha een, abagaadayaasha oromadu aanu ka wada hadlaynay arrintu xaqiiqadii ma aysan ahayn colaad u dhaxaysa labada shacab ma aysan ahayn colaad colaad siyaasadaysan bay ahayd iminkana intii maamulka uu ka tegay ninkii wadanka xukumayey dalka soomaalida xukumayey dhibaatadii aada iyo aad iyo aad iyo aad bay u yaraatay intaa haddayna waxaanu rajaynaynaa in arrintanada hadda marka mar haddii madaxweynihii la magacaabo wixii la sugaa waa dhamaystirka iyo dowladda inuu soo dhamaystirto madaxweynuhu marka arrintaas ay dhacdo waxaa annaga noo ballana annaga iyo oromada odayaashooda in aanu oday shacabka labada deegaanba in aanu marno ka oromada iyo ka soomaalida anigu oo wada jir ah oo dadka soomaalida wixii dhacay ay waxaa weeye iyo iyo oromada waa laba shacab oo walaalo ah oo waxaa weeye muddo fara badan meesha soo wada deganaa oo waxaa weye waxay ka dhacaan in dhibaato daasineed iyo deegaan inta badan ay ahayd lala xagin jira odaasha deegaanku ay xagin jireen middatan maanta dhacday ku siyaada sudaysan oo la wada ogyahay weeye marka arrintaas siyaada aan khilaafaadkaas aan usoo afshari lahayn dadkana u walaareen lahayn qorshe dhow oo loo yaalo weeye hadduu ilaahay yidhaahdo suldaan fawsi maxamed cali oo ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee soomaalida etoobiya laguna marti qaaday shirka madaxweynaha cusub ee soomaalida etoobiya ayuu kaasi ahaa wuxuuna u waramayay waryaheena nuur xasan nuur buqaari
laba wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ee uu hogaaminaya cabdi maxamuud cumar ayaa lagu xiray magaalada hargeysa wakhti ay doonayeen inay ka dhoofaan labadan wasiir oo kale ah wasiirkii waxbarashada ibraahim aadan mahad iyo wasiirkii cadaaladda cabdijamaal axmed ayaa lagu eedeeyey inay sharci darro ku galeen somalilan wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan noo soo diray laba wasiir oo ka tirsanaa maamulkii madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa maalintii labaad ku xidheen magaalada hargeysa kadib markii ay ciidamada ammaanku qabteen iyagoo ka duulaya garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa mas-uuliyiintan oo kale ah ibraahim aadan mahad oo lagu naanayso sacab oo ah wasiirka waxbarashada ismaamulka soomaalida etoobiya iyo sidoo kale cabdijamaal axmed oo ahaa wasiirka cadaaladda ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ciigaal ee magaalada hargeysa inkastoo in xukuumadda somalilan iyo laamaha kale ee xil saareen aanay si rasmi a uga hadal arrintani haddana sida ay v o a u xaqiijiyeen mas-uuliyiin kala duwani labadan mas-uul ayaa loo haystaa inay sifo sharci darro ah kusoo galeen somalilan islamarkaana ay doonayeen inay si dhowmasho ah uga baxaan mas-uuliyiintani waxay v o a u sheegeen in labada wasiir ay somalilan kasoo galeen dhinaca dhulka oo aan ahayn magaalo xuduudeeda inta badan isu socodku mare ee wajaale mas-uuliyiinta v o a u waramay oo ka gaabsadeen la xigto waxay sheegeen in maalintii labaad ay ku xidhan yihiin saldhigga booliska ee madaarka hargeysa labadan wasiir iskuday kala duwan oo aanu la samaynin laamaha xilsaareen arrintan inooma suurtagelin hase haatee labada wasiir ayaa siday lawareedyadani v o a u sheegeen baadhisi ku socotaa iyadoo ay suurtagal tahay in go-aanka xukuumaddu ka qaadan doonta oo ku qotomo wixii baadhistaasi kasoo baxa labada wasiir ayaa ka mid ahaa xubno dhowaan laga qaaday xilalkii ay xisbigii iyo xukuumadda dowlad deegaanka soomaalidaba ka hayeen dhinaca kale waxaa xusud mudan in ay hore somalilan u wareejisay gaadiid iyo hanti lagala soo tallaabay dhinaca xuduudku ay leedahay dowladda etoobiya kuwaasoo dib loogu celiyey tan iyo intii ay xiisadaha siyaasadeed iyo qalalaasuhu ka bilowdeen magaalada jigjig iyo guud ahaan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa siyaabo kala duwan magaalooyinka somalilan usoo gaadhay dadweyne tiro badan kuwaasoo sababaha guud ee safarkoodu la xidhiidhay inay ka samata baxaan xiisadaasi halka qaarkood ay dib ugu laabteen kadib markii xaaladda deegaanku isbedeshay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda habeenimo ee la-aanta afka soomaaliga ee v o eda isbedelada ka socda geeska afrika ayaa dhaliyey su-aalo ku saabsan siday u saameyn karaan soomaalida ku nool geeska afrika haddaba ma laga yaabaa in siyaasadan isbedelaysa ay yihiin kuwa ra-ad ku leh siyaasadda caalamka ee kale warbixintan waxaa jabuuti nooga soo diray waryahayaga rabadaan muuse isbedelada siyaasadeed ee baryahan dambe aadka u hadheeyey geeska afrika ayaa keenay in dad badan ay wax iska weydiiyaan tallaabooyinkan iskugu jira wanaagga iyo walaalnimadu waxay mustaqbal iyo caayatiin ay dhaxalsiin karaan dadka soomaaliyeed ku nool geygan degmada geeska afrika iyadoo maalmahan dambe ayse soo tarayso saamaynta arrimahanu ay ku yeelanayaan maalinba maalinta ka dambaysa dhinacyada muxaafidka iyo mucaaridka siyaasadda jabuuti oo si isdabajooga oo kala duwan u muujinaya aragtidooda dadka qaarkii ayaa qaba in arrimahanu ay yihiin istaraatiijiyad maraykanku dabada ka riixayo isagoo raba inuu baaxsado shiinahan aadka u soo degay bariga afrika haddaba danjiraha maraykanka u fadhiya jibuuti ambasader leyri ondre oo arrimahaasi aan wax ka weydiiyey ayaa sidan iigu jawaabay aniga markay tahay waxaan ka shaqaynayaa keliya xilkayga danjiranimo ee ku eg safiirka maraykanka u fadhiya jibuuti markay noqoto siyaasadeeda xagga ganacsiga waxaan taa u daynayaa madaxweynaha iyo wasiiradeeda loo igmaday howlahaasi ima khuseeyaan aniga arrimahaasi markay noqotay jibuuti waxa ii yaalla howlo badan oo kale oo dabcan aan si wada jira ugala shaqaynayo xubnaha kale xukuumaddeeda
de notre gouvernement. Moi, j'ai vu euh, que les, les grandes entreprises américaines.
Anigu waxaan arkay in shirkadaha waaweyn ee Mareykanku ay dareemeen fursadaha ka jira halkan. Ma rabo inaan halkan ka sheego, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inay la soo xidhiidheen. Haddana uu noo socdo xidhiidhku shirkado Mareykan ah oo danaynaya inay soo dirtaan waftiye indheindheeya goobaha Djibouti ay ka maalgashanayaan.
délégation pour, euh, pour explorer les, les possibilités euh, de faire des
qolyaha mucaaridka jabuuti qaarkood ayaa ii sheegay in loo baahan yahay in dowladda iyo mucaaridku ay ka wada baaraandegaan arrimahan jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ka mida madaxda mucaaridka siyaasadda jabuuti ayaa sidan ii sheegay wallaahi anigu walaac baan ka muujinayaa waxaan u soo jeedinayaa dowladda jabuuti inay u baaqdo mucaaridka laysu keeno loo wada fadhiiso laga tashado waayo aayo adag bayna sugayaa marka waxaan leenahay jabuuti waa inay dib u fakirto siyaasadeeda dibadda dib u eegto ummaddeeda iskugu yeedho wada tashi la galo si mataqaanaa looga midoobo wixii dhaca ah cabdiraxmaan maxamed alaale oo ah gudoomiyaha xusbiga p n d ee ka mida isbahaysiga haya talada jibuuti ayaa isna ii sheegay aragtiday qabaan wax saameyn horta kuma yeelan karayso oo waxa weeyaan dimuqraadiyadda inagu aan lix iyo labaatankaa sano aan haysano etoobiya maanta galaysa marka halkaa dee dimuqraadiyadda waan kala horeynaa marka inaga saameyn naguma yeelanayso halka siyaasadda laakiinse waxaa dhici karaya halka dhaqaalaha ama xiriirka dhaqaaliyeed xiriirka dhaqaale in etoobiya aan wadaagno taasi inuu saameyn keeni karayo si kastaba ha ahaatee xusbiga mr d amba mr d oo ka mid a mucaaridka siyaasadda jibuuti ayaa soo saaray dhowaan warbixin ka kooban talabixin iyo baaq uu soo jeedinayo xukuumadda jibuuti oo ku saabsan marka la eego dabaylahan xagga siyaasadda ee ka socda degmadan geeska afrika inay maanta tahay lagama maarmaan in la wada fadhiisto oo laga shaqeeyo ayaha wanaagsan ee dalka jibuuti haddaba xafiiska ra-iisul wasaaraha jibuuti ayaa maanta ka jawaabay warbixintaasi iyadoo uu siiyey waraysi gaara laanta afka soomaaliga ee v o e mustafa cilmi xasan oo loo yaqaan cadaani oo la taliyo wah ra-iisul wasaaraha jibuuti ayaa jawaabta sidan iigu faahfaahiyey isagoo marka hore ku hakaday sharciyadda xusbiga mr d amba mr d ee muranku uu ka taagan yahay walaal horta waxaan doonay inaan ku sheego xisbiga aad ii sheegtay hadda magaciisa aad ka dhawaajisay xisbi dalka ka diiwaan gashan maaha xisbi dalka ka sharciyeysan maaha laakiin shacbiyad buu leeyahy dad baa taageersan dad baa daba taagan reer jibuutiya marka taasoo kale miyaan lagu ixtiraami karayn qof kastoo muwaadina haddii uu damco inuu samaysto urur amba xisbi dabcan wuu yeelan karaa waa in wadanka shuruucba u dejisan shuruucda u dejisan dariiqooga loo maro weeyaan waayahay bal warbixinta nooga waran uu soo saaray xisbigaasi mr d amba mr d seed soo dhaweynaysaa wallaahi horta wax qiimo fara badan oo ku dhex jiraa ma jiro sababtoo ah wuxuu ka hadlayaa u cuskanayaa wadan jaar aanu nahay oo qulqulatooyin ay ka dhaceen oo isbedelay ay ka dhaceen jamhuuriyadda jabuuti waa dal degan waa dal xasiloon waa dal dimuqraadiya waxaase nasiib daraa maanta marka ay leeyihiin isbedelkan iyo hawadan ka socota degmada iyo marka aad xusuusato sababtii ay ku waayeen sharciyaddii waa nasiib daraa ku odhan warbixinta dhexdeeda wax xumaanaba inta badan kama hadlayaan inay leeyihiin xukuumaddu maanta waa inay tanaasul samayso madaxweyne ismaaciil cumar geele waa inuu geesinimo muujiyo mucaaridka la wada fadhiisto danaha dalka laga shaqeeyo siaad u aragtaan marka miyaanay wanaagsanin arrimahaas horta wadahadalku waa waxaa duunyada ugu qiimo badan xukuumadda madaxweyne ismaaciil cumar geelena waatay ku caramaashay oy halkaa kusoo gaadhay wadahadalladan ay ay warqadda ku hadal qaadeen waa inay jirto nagu qasbaysaa maanta annaga inaan wadahadalla sidaas aanu galno howlaha caadi bay u socdaan baad leedahay markaa jabuuti howlaha dowladdu caadi bay u socdaan haba yaraatee wax ka laangaraynaya ma jirto laakiin miyaan la isweydiin kareen etoobiya ka weyn oo boqol malyuuna waxyaabaha saamaynta ku yeeshay jabuuti oo ka yar oo iskaashina ay leeyihiin etoobiya inay iyadana saamayn karaan cabsidaasu miyaanay jirin kolley dabcan iska daa etoobiya laga weynaa wadan yar yar yar haddaa jaartiin xitaa ay qulqulatooyin ay ka dhacaan kolley saamayn toosa amba tu aan toos hayn ayaa kugu dhici karta laakiin wadankayaga alxamdulilah rabbilcaalamiin waa dal kooban yar ummadiisuna ay suda jecesha kacdan qoomiyadeed ma jiro qoomiyad qoomiyad haysataa ma jirta jabuuti marka maxaa dee wadahadallada kale ee uu rabo walaalkayagan dibadda inta badan iska jira ma garanaya dee waxaa dowladda ku qasbaya inay wadahadal saas ay fur rabadaan muuse v o a jibuuti
barnaamijka cusub ee galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baadhista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somaali.com
xiliid wanaagsan dhegaystayaal halkaaad nagala socotaan waa v o e qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii xog- ee dooda gaaban iyo weliba wargeysyada wax ay qoreen balse waxaas oo dhan waxaa ka soo hormari doona warkii caalamka wararka naga soo gaaraya gobolka bokool ayaa sheegaya in rag hubaysan ay duhurnimadii maanta laba qof oo rayid ah ay ku dileen deegaanka meeraha maareeyaha oo ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka xudur iyo ceel barde ee gobolkaasi bakool labada qof ee la dilay ayaa kala ahaa nin oday ah oo khudaar geyn jiray magaalada xudur ninkan ayaa la dilay isaga oo saaran mootobajaaj uu ku tegi jiray xudur qofka kale ee la dilay ayaa la sheegay inuu ahaa wiil yar oo laba iyo toban sano jir ahaa lama oga sababta loo dilay ninka khudaarta ka ganacsanayay iyo wiilka yar laakiin qaar ka mid ah ehelada dhibanayaasha ayaa dilkani ku eedeeyey kooxda al-shabaab magaalada xudur waxay ka mid tahay magaalooyinka ay go'doomiyeen kooxda al-shabaab madaxii hore ee wakaalada sirdoonka maraykanka michael hayden ayaa waxa uu ku tilmaamay go-aanka madaxweyne donald trump ruqsada dalac waa daalacashada sirta uu kala noqday mid ka mid ah madaxdii soo martay c i e da oo lagu magacaabo john brennan in ay tallaabadaasi ahayd mid aan dimuqraadiyadda waafaqsaneen waxna u dhimaysa hanaanka maraykanku uu isku xukumo hayden ayaa v o e da u sheegay in brannon oo aanan ku xadgudbin saddex iyo tobanka qodob ee sababta u noqon kara in qofka ruqsada lagala noqdo ay tani tahay mid xadguduba brannon ayaa waxa u dhaleeceyn jiray maamulka madaxweyne donald trump isaga oo ku tilmaamay madaxweynaha iyo maraykanka iyo kan ruushka kulankii ay qaateen mid aan waafaqsanayn sharciga oo khiyaano qaran ay ku jirtay canshuur kordhin dhinaca wax soo saarka ah oo ay isugu jawaabeen dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa khamiistii maanta dhaqan galay Mar- maraykanka ayaa horaantii bishan ku dhawaaqay in tacriif dhan boqolkiiba shan iyo labaatan uu saarayo qaar ka mid ah badeecadda uu shiinaha usoo dhoofiyo dalkan maraykanka canshuur kordhintan ayuu maraykanka uu ka faa'iidi doonaa lix iyo toban bilyan oo doolarka maraykanka ah waxaa ka horreysay tacriif kale oo maraykanka uu dul dhigay wax soo saarka shiinaha bishii juulaay dowladda shiinaha ayaa labaduba ugu jawaabtay iyadoona canshuur kordhin shan iyo labaatan boqolkiiba ah oo ay dul dhigtay badeecadaha ee shirkadaha maraykanka ay u iibgeeyaan shiinaha
fanaan caan ka ah dalka uganda oo noqday mudane ka tirsan baarlamanka waddankaasi kadib markii uu mucaarad ku noqdeen madaxweynaha uganda si weyn loo hadalhayay ayaa wajahayo eedeymo la xiriira khiyaano qaran kadib markii ay maxkamad ku riday dembi kale oo ahaa in uu qaatay hub sharci darra ah kayangulyani ayaa dhageysiga dacwadda loo haysto waxa ay noqonaysaa mid lagu magacaabi doono in ay tahay khayaano qaran balse waxa ay bilaabatay maanta oo khamiisa kadib markii uu kasoo muuqday maxkamad milatari oo ku taala magaalada geelow ee waqooyiga dalka uganda wuxuu ku eedeysnaa inuu geysto hub sharci darra ah inuu haysta aan raahdee balse maxkamadda ayaa laashay dacwaddaasi waxaana markiiba la xiray ciidamadii booliiska ee ku eedeeyay khiyaanada qaran xaakimka maxkamadda ayaa amray in xabsiga lagu sii hayn doono ciidamadaasi booliiska ilaa iyo labaatanka bishan agoosto
waa hagaaga dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya waryaheena magaalada qaahira xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaanaysa magaalada qaahira ee dalka masar xubinta dooda gaaban ayaan ku qaadaa dhigaynaa xiisadaha iyo dagaallada sukeeye ee ka taagan dalkaasi yeman waxaana marti ku ah maxamed bulay maxamed oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo doctor ismaaciil xuseen feyte oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe kacdoonka shacbiga ee ka dhacay dalka yeman sannaddii labada kun iyo koo iyo tobankii ayaa isku beddelay dagaallo sukeeye oo kumanaan qof ay ku dhinteen haddaba yaa qaadaya mas-uuliyadda dagaalada ahliga ee ka socda dalkaasi ayaan marka hore weydiiyey maxamed bulay maxamed waxa uuna ku jawaabay sida tan aad ba mahadsan tahay mas-uuliyadda cid dhinacyo badan ayaa la siin karaa laakiinse dhinaceeda ugu weyn waxaa la siin karaa taxaalufka uu sacuudiga hogaaminayo ee dalkaa afar sano ka hor weerar ku soo qaaday oo ilaa hadeerna waxa waaye aan xal ka gaarin baa loo sababeyn karaa xaaladaha bini'aadantinimo ee ka taagan waxa waaye burburka qaxa iyo waxa waaye dowlad la'aanta ka taagan eh, dalka eh, yemen waa hagaag eh, dr ismaaciil eh, xuseen eh, feyte ma kula tahay eh, sida uu sheegayo maxamed buley maxamed eh, in isbahaysiga sunniga uu mas-uul ka yahay dagaalada sukeeye ee ka socda dalkaasi yemen waa maasanta walaal aniga maxamed bule waa ugu soo horjeeda fikradda waxaan aaminsanahay inay mas-uul ka tahay iiraan oo taageerayso kooxda xuutiyiinta ee dagaalka ba'an een kula jirto dowladdii sharciga aheeday ee yemen uu madaxweynaha ka yahay cabdirabuur mans- cabdir- een, cabdirabbi mansuur haadi ayada ayaan dhihi karnaa waa hadafka koowaad ama tiika koowaad ee sababta ka ah dagaalka sababtoo ah waxay u dagaalamaysaa istaraatiijiyad ay ka leedahay gacanka carbeed iyo baabilmandeb inay kontaroosho sidoo kale waxay ugu jirtaa een, inay faafiso manhajka shiiciga ah annagoo og inay iiraan ka shaqaysay dowlado badan ayna faafisay manhajka sida eh, syria ciraaq libiya eh, lebnaan een, iyo baxrain oo ayada lafteeda ay dadaallo weyn ugu jirto si u kici laheday shiiciinta dhinaca kale waxaa jira dadaalo badan oo ay samaynayso qaramada midoobey gaar ahaan ergeyga u qaabilsan eh, qaramada midoobey dalkaasi uu ku doonayo sidii wadahadal iyo waanwaan loogu dhammayn lahaa dagaalada suke ee ka socda dalka yemen Eh, marka eh, arrintaasi yaa hortaagan ayaa laysdhihi karaa maxamed buley maxamed Eh, haddaan wax yar taariikhda dib ugu laabano eh, ka hor intuusan dhicin eh, eh, duqeynta iyo weerarka ay soo qaadeen sacuudigu iyo gruubka hogaaminayso waxaynu ogsoonnahay eh, ergeygii qaramada midoobey ee ka horreeyay ninkan haddar jooga in ay is-hortaagay wadahadalladii nabadeynta uu waday ay sacuudigu lamba- ay ka ahaayeen qaybta koowaad ciddii is-hortaagtay waxaynu ogsoonnahay in wadahadallo wanaagsan ay meel fiican marayeen oo u dhexeeya dhinacyada kala aragtida duwan siyaasadda yemen Eh, sacuudigu iyadoo xaaladaas meel fiican maraysa ayuu weerar soo qaaday Ha- waxaasoo dhan waxay noqoteen hal bacaad lagu lisay eh, iyo in kow laga soo bilaabo hadda xaaladdu waa dhowdahay ilaa haddeertadaana waxa weeye wax muuqda oo dib u heshiisiina oo mustaqbalka dhowa ma muuqato xaaladda yemen waxa weeye meel waxay ku socotaa aan waxa weye la qiyaasi karin waxaa kaloo jirta arrinta sacuudiga iyo iran waxa weye waa waxaa xaqiiqa jirta in iran iyo sacuudiga ay waxyaalo badan isku haya lakin sacuudiga waxa la odhan karaa laga soo bilaabo maalintii sawrada yemen ka dhacday ilaa haddeertadan marnaba sacuudigu diyaar uma aha inay isbedello dimuqraadiyadeed ay ka dhacaan mandiqadda Eh, wuxuuna badanaa isagu waxaweye ku xoob siibtaa oo qiil ka dhigtaa waxaweeye shiican la dagaalamaya laakiin sida aynu ognahay waxaa waaye shiicada iyo in dal- ummadda xorriyaddeeda ay hesho sacuudiga mar walba waa isku wada mid waad mahadsan tahay dr ismaaciil waad maqlaysaa Eh, maxamed buley waxa uu leeyahay isbahaysiga sacuudi arabiya ayaa eh, hortaagan in dadaalada nabadda ay guulaystaan Eh, arrintaas makuu muuqataa dadaalada nabadda ee qaramada midoobey ee dhexdhexaad ka tahay een, waxaa hortaagan oo inay rumowdo hortaagan ama ay lagu heshiiyo een, siyaasadda een, iskhilaafka ee ka taagan dalka yemen waa xuutiyiinta waayo shardiga koowaad ee xukuumadda sharciga yemen ay degsatay ama ay soo dhigtay miiska wadahadalka wuxuu ahaa inay hub ka dhigaan ee, dhiibaan een, xarumihii dowladdii een, u hoggaansamaan heshiiskii qaramada midoobey qodobkiisii odhanayay inay ka baxaan caasimadda waana tan keliya ee dhihi karto aan dhihi karno waa sababta ka dambayso inay mas-uul ka yihiin dagaalka inuu sii socdo khilaafkii sii dheeraado oo ay naqato ay ku dhammaato barakama lahan hawsha ugu dambayn waxaan jeclaan lahay inaan idin weydiiyo eh, sidaad la socotaan gobodfallo ka dhan ah xuquuqda aadamaha ayaa ka dhacay dalkaasi yemen Eh, marka xeeldheerayaasha waxay isweydiinayaa yaa qaadaya mas-uuliyadda ugu weyn dadka eh, rayidka ah ee lagu laayay eh, dalkaasi Eh, horta si guud haddaa uga hadalna arrintaas labada dhinacba mas-uuliyaddeeda way qaadayaan wax meesha ka dhacay laakiinse dhinaca ugu badan khasaaraha geystay oo duqeymaha adeegsanaya waxa waaye waa- waa sacuudiga iyo xulfadiisa waxay laayeen dad aad u fara badan lagu qiyaasay kor u dhaafay labaatan kun oo qof waxaa ku jirta shan kun in ka badan oo waxaweye ilmo iyo dumar haween iskugu jira waxaa ku barakacay malaayiin qof waxa waaye xaalado bini'aadantinimo oo macluul baa ka socota hadda yemen waxa waaye eh, dhinac walba waxaa ka saaran eh, ga- go-doon baa la geliyey eh, waa yemen oo dhan arrintaas marka mas-uuliyaddeeda si toosa waxaa u qaadi kara inteeda weyn eh, waddanka eh, sacuudiga oo xulfada mas-uulka ah midaan raba inaan ku daro marka waxaa waaye eh, sacuudigu wadahadallada iyo in xaaladda nabad laga gaaro carqaladda ugu weyn oo uu ku hayo waxaa waaye dal xuutiyiintu waa awood jirta oo yeman ka mid ah oo waxa waaye aan la dhayeelsan karin gacantana ku haysa meelo badan marka in la yidhaahdo hubka wareejiya ee, wax walbana dhiiba taas waxay ka- waxay u muuqataa nooc yacni waalinimo ah oo aan suurtagal ahayn waaqaca siyaasadda marka la fiiriyo haye dr ismaaciil Een, mas-uuliyadda bini'aadanimada ee ka dhalata dagaalka een, haddii aan aan fiirino waxaa mas-uuliyadda iskale labada dhinacba way leeyihiin sacuudiga een, dagaaladii iyo duqaymihii uu geystay een, waa dhacaysaa in dad oo rayida iyo meelo gooba ay shacabku isku imaadaan in dhibaato ka soo gaarto xuutiyiinta laftooda waxay ku leeyihiin qayb weyn oo sidaan ognahay askarta u dagaalanto waa caruur een, aad u yaryar midda labaad meelaha ay ku gabaadka ay ka samaystaan waa hosbitaaladii waa meelihii ay degnaayeen dadkii shacabka rayidka ahaa sidoo kale een, waxyaabaha ay meelaha ay aadka iyo aadka ay mar kasta een, u adeegsadaan waa inay boobka hantidii iyo dadkii iyo ay sameeyaan taana waa qayb ka mid ah gabadfalka ay u geysanayaan iyo ayagoo mar kasta maxaabiista layska qabsado ee, dhinaca kale ama ha ahaadaan xukuumaddii ama ha ahaadaana kooxaha mu- kooxaha muqaawamada ay kasoo horjeeday ee, sida een, ee, kooxdan la yidhaahdo tajamuc islax alyamani inay sida badan u isticmaalaan waxa la yidhaahdo inay ku sameeyaan ee, tasfiya oo ah een, siyaasiya ay dilaan een, xabsiyada ku cadaabaan een, taana waa xuquuq kasoo horjeedo een, liddi ku ah een, bini aadamka een, mas-uulna ay ka yihiin een, kooxda xujiinta waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo aan ku eegaynay xiisadaha ka alowsan dalka yeman waxaana dooda igala qayb galay maxamed bulay maxamed oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo dor ismaaciil xuseen feyte oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen cismaan saxnuuni oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban haatan ku soo dhowaada barnaamijka wargeysyada waxaa soo jeedinaya waryaheena london ridwaan xaaji cabdiweli iyo saare cabdi axmed oo washington joogta
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed kuna sugan istuudiyaha v o e-da ee magaalada washington aan ku bilaabo sahraay ethoobiya observer oo fadhigeedu uu yahay magaalada addis ababa ayaa warbixin waxa ay kaga hadashay madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida dalka etoobiya qoraalka ayaa lagu bilaabay madaxweynaha cusub oo muddo dheer si xooggan u dhaliili jiray cabdi maxamuud cumar ayaa loo doortay inuu noqdo kusimaha madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar oo afartan iyo shan sano jir ah waxa uu xilka sii hayn doonaa ilaa iyo sanadka labada kun iyo labaatanka guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ee loo soo gaabiyo e s p d p ayaa u doortay mustafa in uu sii hayo madaxweynenimada maamulkaasi sahraay mustafa ayaa waxaa horay uu uga soo shaqeeyey howlaha gargaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya zimbabwe imaaraadka carabta iyo dalka kenya sidoo kale waxa uu xilal horay uga soo qabtay dowlad deegaanka soomaalida ilaa markii dambe lagu qasbay in uu ka cararo deegaanka ethoobiya observer waxa uu leeyahay inkastoo mustafe cumar aanu ka tirsanayn xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ayaa haddana xubnaha iyo shuruucda waxa ay u oggolaadeen in loo doorto kusimo madaxweyne sidaasi waxaa sheegay axmed cabdi ilka case oo hogaaminayey maamulkaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii uu beddelay madaxweynihii awoodda badnaa ee cabdi maxamuud cumar oo lagu qasbay inuu iscasilo kadib markii ciidamada ay soo farageliyeen waa sidaas aad sheegtay ridwaano wargeeska wuxuu intaasi ku darayaa weli ma cadda sababta uu xilka u sii wadi waayey axmed ilka case hase ahaatee dadka ku dhowdhow siyaasadda gobolka ayaa waxa ay sheegayaan in ay jiraan arrimo aan la xallin oo ku saabsan sharci ahaanshiyahiisa maadaama uu ahaa nin aad ugu dhow madaxweynihii hore dadka ka faallooda siyaasadda ayaa saadaalinaya in mustafe uu meesha ka saari doono shakhsiyaadkii ku xirnaa cabdi maxamed cumar iyo taageerayaashiisii islamarkaasina uu la xiran doono awoodaha kale ee shaqayn kara waxaa soo baxaya warar sheegaya dhinaca kale in maxamed rashiid isaaq guddoomiyaha baarlamanka ee deegaanka iyo khadar cabdi ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga haya talada maamulka gobolka in xilalkoodii laga xayuubiyey etoobiya observer ayaa sidoo kale qortay in wasiirkii waxbarashada ibraahim aadan mahdi iyo wasiirkii cadaaladda cabdi jaamac inay u carareen magaalada hargeysa islamarkaana lagu xiray waxaa kaloo wargeesku intaasi ku darayaa in xilkii laga qaaday guddoomiyaashii goday iyo qabri dahare sida wargeesku uu qoray madaxweynaha cusub mustafe cajar ayaa sidoo kaleeto loo magacaabay guddoomiye ku-xigeen xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya waxaana uu ku-xigeen u noqonayaa wasiirkii hore ee isgaarsiinta axmed shide gabagabadii waxaa qormadani lagu sheegay sahraay in mustafa uu muddo dheer si xoog badan uga hadli jiray xadgudubyada xuquuqul insaanka ee dowlad deegaanka soomaalida iyo ku-tagrifalka awoodaha mustafe ayaa maadada dhaqaalaha ka bartay jaamacadda adis ababa waxaana uu shahaadada mastarka ku sameeyey jaamacadda emberial college ee ku taala magaalada tan london isagoo bartay dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha waa hagaag ridwaanow bal haatanna ah noo soo qabo wargeyska daily nation ee ka soo baxa dalka kenya sahraay aad baa u mahadsan tahay wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi waxaa si guud uu warbixin uga qoray hooyooyin ku dhibaataysan deegaanka boni ee dalka kenya kadib markii albaabada laysugu dhuftay cisbitaalada iyadoo oo cabsida ugu badanna ay tahay weerarada ay geysanayaan al-shabaab wargeysku waxa uu ka hadlay sahraay in xiritaanka goobaha caafimaadka xilli deegaanadaasi ay howlgallo ciidan ka socdaan inay saameyn xoog badan ku yeelanayaan hooyooyinka uurka leh iyo weliba caruurta guud ahaan waxaa kaloo wargeysku uu ka hadlay sida dhibaatooyinka dawala-aanta iyo caafimaad la-aanta ay u saameynayso dadka ku nool deegaanadaas oo ay ka mid tahay magaalada gaarisa guud ahaana barnaamijkii wargeesiyada oo idaacadda v o e da aad kala socotaan habeen kastoo khamiis ahadaha iyo kale ayaan intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed oo joogta washington iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo london jooga inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
ridwaan xaaji cabdiweli iyo sahre cabdi axmed aad ayay u mahadsan yihiin waxaana inala socodsiinayeen barnaamijka wargeysyada
waa hagaag markana haddii aan bal eegno qodobkan boqolaal dhallinyara ayaa wax ka barta jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxa ayna jaamacaddu dhowaan bilowday tababaro ay ku tayeenayso islamarkaasina kor loogu qaadayo waxbarashada doctor maxamed muuse jibriil oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhanka waxbarashada ee jaamacadda oo u waramay wariyaha v o e da ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa sheegay in si gaar ah ay diiradda u saarayaan hanaanka waxbarashada loo bixiyo maamulka iyo weliba qiimeynta ardayda muddooyinkan dambe waxaa ku soo badanayay waddanka gudihiisa aqoon-yahan badan oo furanaya jaamacado taasi oo dadka qaarkood ku tilmaamayeen mid tayada waxbarashada hoos u dhigaysa isla mar ahaantana loo baahan yahay in la tayeeyo waxbarashada jaamacadaha hore uga jiray waddanka gudihiisa inta jaamacado cusub la yeegleelayo guddoomiye ku-xigeenka dhanka waxbarashada ee jaamacadda camuud doctor maxamed muuse jibriil ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o e in jaamacaddooda ay waddo tababaro kor loogu qaadayo aqoonta macalimiinta wax ka dhigta jaamacadda camuud iyo maamulka jaamacadda laftiisa magacaygu waa dogtor maxamed muuse jibriil gudoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda camuud tababarkan wuxuu socday muddo toban maalmood ah waxaa loo qabtay maamulka iyo macalimiinta wax ka bara jaamacadda camuud hadday tahay bost graduwateka iyo haddii ay tahay qolyaha under graduwateka labadaba tababarkaasi wuxuu ku saabsanaa afar eriyo oo kale ah sida wax loo dhigo teaching methodology managementka iyo governanceka maamulka student evaluation oo ah sida loo qiimeeyo ardayda imtixaanada loo dejiyo iyo sida looga faa'iidaysto technologyga la haysto ayuu ku saabsanaa afartaa qodob ee muhiimka ee aad ka hadashay inaad tababarka ku siinayseen macallimiinta iyo maamulka jaamacadda maxay ka bedeli kartaa ayaad si leedahay nidaamkii hore ee jaamacadda
sida aad ka warhayso weriye waxa weeye waxay isugu jiraan macallimiintani kuwa tababaran oo ka soo baxay kuliyadda waxbarashada muddo afar sanaa la tababarayey iyo macallimiin sabjaga ku tababaran laakiin aan u tababarnayn habka waxdhigista sida kuliyadaha caafimaadka oo dhan beeraha ee maxaan ku dhahdaa businesska economiga kuliyadaha i c t da kuwaas marka waxaan baraynay labada qayboodba kuwa aan maamulka aqoonna wax lagu tababarayo inay maamulkii wax ka arkaan sida wax loo maamulo gaar ahaan higher educationka ama jaamacadaha kuwa kalena inay ka faa'iidaystaan habka wax loo dhigo iyo sida loo dejiyo imtixaanada ee ardayga loo qiimeeyo marka waxaan rajaynaynaa in wax weynay ka bedeli doonto dabagal adag baa lagu samayn doonaa macallimiinta marka bal siday u hirgeliyaan buug baanu siinay haan buug baanu qaybinay siday u hirgeliyaanna waxa qiime waxa waa la dabageli doonaa haddii lahayd waxaan wax ka weydiiyey doctor maxamed muuse su-aal la xidhiidhay in tababarada ay siinayaan maamulka iyo macallimiinta jaamacaddu ka mid tahay wanaajinta tayada waxbarashada oo muddooyinkan dambe talooyin lagu siinayey in jaamacadaha dalka tayadooda la wanaajiyo dabcan dabcan waxa weeye meel wanaagsan bay marka hore wax noo marayeen haddana sida aad la socoto waxa weeyaan waxaa la refreshment courses oo dib loo xasuusinaya macallinka haddaanu hore u aragu cusub yahayna hadda lagu tababarayo ayay ka qayb ahayd marka kolleyba waa wax kabedelka iyo tayeynta jaamacadda oo markeeda horeba ahayd jaamacadaha ugu wanaagsan somalilan markaaba lama qaato horta ardayda kolley semisterku marka uu bilaamayo ayaa wixii la shaqaalaynaya la shaqaaleeyaa habka lagu shaqaaleeyaana waxa weeyaan waa ardayga dhibcihiisu ugu sarreeyo marba dhibaarmanka ama kuliyadda looga baahdo hadday tahay bost graduateka iyo hadday under graduateka tahay marka marka hadda aan soo noqonno ee baahida xafiisyadu ay soo baxaan markaas ayaa wixii la shaqaalaynaya la qaadan doona haddii lahayd jaamacaddu waxay ka koobnayd saddexiyo toban kuliyadood sanadkan maxaad ku soo kordhinaysaan kuliyado cusub mise intaa jirtay unbaad ku daynaysaan oo aad doonaysaan inaad tayadooda kor u qaadaan horta jaamacaddu waxay ka kooban tahay saddex iyo toban kuliyadood iyo dhibaarmanka freshmanka iyo school of post graduate waa shan iyo tobanka qaybood way jiraan dhibaarmanno cusub oo la abuurayo sida economiga oo kale waxaa la abuurayaa political science department laydha ayaa la abuurayaa xagga i c t da waxaa jira saddex dhibaarman oo cusub oo la abuurayo iyaduna waxaa jira oo kale iyaguna qolada beeraha xanaanadii xoolahan ku soo kordhinay iyadana sanadkan way jiraan dhibaarmanno aan soo kordhinay laakiin ma jiraan kulliyada aan soo kordhinay ma ku jirtaa dhinaca warbaahinta iyo qaybaha la xidhiidha wallaahi waan u hob urursanaynaa aad baan ugu hob urursanaynaa waa meel aad loogu baahan yahay qaybtaa saxaafadda iyo luuqadda luuqadaha aad baa loogu baahan yahay hadda waxaan ku talin jirnaa inaad sahankii macallimiintii wax ka dhigi lahayd ee khibraddaa lahayd in la raadiyo guda iyo dibadba laga raadiyo wayse sannadaha soo socdan waan rajaynaynaa in la furi doono haddii lahayd haashim sheekh cumar good v o e boorama
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali dot com
waa hagaaga dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka fanaanka cumar dhuule
miyaa cid loo dhintaa codkaasi baxsanaa ee baha u raxmaday cumar dhuulla cali idaacaddeenii ah ayaan kusoo gabagabeynaynaa fiidnimo waa nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah saare cabdi axmed oo idinle intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo